halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban xiriirka famiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa subax sabti ah bisha julaay waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo xuseen barre aadan
waxaa laleeyahay asbaabo fara badan baa ku kalifay horta waa mar koowaade shahadahan dagaalamaya waxaa jira dowlado iyo ururo iyo kooxo maalgeliya way ku adkaatay marka urur alqaacida xir la leh in la hubayo ama dowlad ay hoos ka hubayaan waxaas way ku adkaatay markii dalka turkigana dee afkambigii uu fashilma hawle dhacdayna ee turkiga gudihiisu ku mashquulay oo halkaa wixii soo mari jiray iyo hubkii iyo rasaastii iyo saanadii iyo dhaqaalihiina waa gabaabsi waa galay daqdiba halkayn iyo bareshar iyo cadaadis kadib arrimahaas waxay ku kalifeen inay marka dib isugu laabato kooxda la yidhaahdo jabhatu nusra
kaasi waxa uu ahaa axmed xanafi oo ka faalooda arrimaha ururada islaamiga kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar oo faahfaahin ka bixinaya ururka jabhat al-nusra ee ka dagaalama dalka suuriya oo ka baxay isbahaysigula lahaa shabakadda caalamiga ee alqaacida magaciina beddelay waraysi ayaannu arrintaasi idinka haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan dalkan maraykanka oo laga bilaabay howlaha shirweynaha hogaamiyaasha dhallinyarada afrika ee loo yaqaano yaali faahfaahin ayaan idinkaga haynaa qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida isbahaysiga uu maraykanku hogaamiye ee dalka suuriya kula dagaalamaya kooxda daacish ayaa weeraradooda ku xoojiyey magaalada manbij ee gobolka xalab ee waqooyiga dalka suuriya laakiin qaar ka mid a saraakiisha ayaa sheegaya in weli kooxdu ay awood badan ku leedahay bartamaha magaaladaasi hase yeeshee waaxda taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa soo warisay in duqaymihii u dambeeyey ee gobolka xalab ee waqooyiga ciraaq oo ay ka mid tahay magaalada manbij ay burburiyeen sagaal iyo toban ka mid a fadhiisimada ururka daacish marwe clinton oo aad ugu faraxsan taariikhda ay qortay ee ah inay noqotay haweenaydii ugu horreysay ee ku guulaysata kaalinta musharaxnimada madaxweynaha maraykanka abid ayaa khudbad u jeedisay dadweynaha magaalada filadelfiya ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uu ku soo gabagaboobay waxaana ay u sheegtay in ay shaqo badani u taalo uma malaynayay inay jiri doonto doorashada tanka muhiimsan hubaal inta aan anigu noolahay ayay ku tiri taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ka hor inta aysan baska safarada ololaha doorashada aysan u raacin socdaalkeeda gobolka pennsylvania iyaga oo uu weheliyo seygeeda islamarkaasna ah madaxweynihii hore ee maraykanka billy clinton ayaa iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda tiim kane ayay halaacsatay bas midabka buluuga ah leh oo ay ku xardhan tahay halhayska ololaha doorashada ee wadajir ayaanu waxtar ku leenahay
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee loo yaqaano bentagonka ayaa si adag uga gacan saydhay wararka ka soo yeedhaya madaxtooyada turkiga ee sheegaya in militariga maraykanku ay gacan siinayeen militariga turkiga qaybihii ka midka ahaa ee afgembiga isku dayey afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka peter cook ayaa sheegay in war kasta oo mas-uulku doonaba ha ahaaday ka soo yeedha oo sheegaya in maraykanka ciidankiisu ay arrintaasi gacan ku lahaayeen ay tahay arrin aan caqligal ahayn oo aan suurtagal ahayn haba yaraatee hadalkan ayaa waxa uu daba socdaa madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan oo hore u cambaareeyey jenaraal ka tirsan ciidanka maraykanka oo lagu magacaabo genaraal joseph votel oo ah madaxa u sarreeya ciidanka maraykanka ee ilaaliya bariga dhexe waxaana hadallada madaxweynaha turkiga erdogan ka mid ahaa isagoo aad u dhaleeceeyey jenaraalka maraykanka kuna tilmaamay mid taageerayay afgembigii dhicisoobay
arorisubar dhegaystayaal mar kale halkani waa laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa washington ururka jabhadda al nasra ee ka dagaalama dalka syriya ayaa shaaca ka qaaday inay ka baxeen isbahaysigii ay la lahaayeen shabakadda caalamiga ee alqaacida arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday hogaamiyaha jabhaddaasi waxaana sidoo kale soo dhoweeyey hogaamiyaha alqaacida ayman al sawaahiri haddaba xuseen barre ayaa arrintan ka waraystay axmed xanafi oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha ururada islaamiga ah kuna sugan magaalada qaahira jabhatu nusra waa urur islaamiya oo suuriya ka dagaalama gaar ahaan magaaladan caleebo oo la yidhaahdo ama xalab gaar ahaan qaybta bari ayay saameyn fiican ku lahaayeen waxayna ka tirsanaayeen ururweynaha guud ee qaacido la yidhaahdo uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo doctor aiman adawahiri muddayna xiriir fiican lahaayeen awood badanna way ku lahaayeen meelaha ay ka dagaalamaan oo waxay ahayd garabka labaad marka daacish laga yimaado dalka suuriya guryada ka dagaalama garabka labaad ee ugu xooga badan bay ahaayeen hadeerna marka awoodda intaa leeg baa udhexaysay hadeerna way kala goyeen qolyihii la yidhaahdo alqaacida wayna kala laakiin awooddaa fiican bay leeyihin maxay tahay marka sababta ay uga go-een ururka alqaacida sidee bayse arrintani ku timid waxaa laleeyahay asbaabo fara badan baa ku kalifay horta waa marka waade jabhadahan dagaalamaya waxaa jira dawlado iyo ururo iyo kooxo maalgeliya diyaarna way ku adkaatay marka urur alqaacida xir la leh in la in la hubayo ama dawlad ay hoos ka hubayaan waxaas way ku adkaatay markii dalka turkigana dee afkambigii uu fashilma hawli dhacdayna turkiga gudihiisu ku mashquulay oo halkaa wixii soo mari jiray iyo hubkii iyo rasaasta iyo saanadii iyo dhaqaalihiina waa gabaabsi waa galay dakdiba halka yimi iyo bareshar iyo cadaadis kadib arrimahaas waxay ku kalifeen inay marka ay dib isugu laabato kooxda la yidhaahdo jabhatu nusra alqaacidana waa weydiisteen inay ka helaan fasax oo ay waxa weeye arrinkaas ay ay ay kaga tanaasuli karaan magacii hore ay lahaayeen oo nus jabhatu nusra ahayd oo fatxu sham bay la baxeen waa qodob qodobka kale alqaacidana si guud fasax bay ku siisay inay kaga bixi karaan wixii markii hore ay ku jireen waatay sidaad ka dhawaajisay ururka alqaacida wuxuu u ogolaaday jabhatu nusra inay ka go-do marka arrintaasi sidee bay ku timid arrinkaas wuxuu ku yimi muddadii dhoweyd jabhaddan waxaa ku socday cadaadis aada u fara badan si gaar ayaa ruushka iyo dawladaha kale ba u duqeynayeen jabhadaha kale si aan loola diririn ba iyaga loola diriray marka si ay cadaadiska iyo bareesharka guud ee reer galbeedku leeyahay alqaacidan la dagaalamayna si meesha uga saaraan ayay waxa weeye magaca u bedeleen oo uga wareegeen magaca marka waxayna door bideen inay bulshadooda dhex galaan iyagoo magac kale ku shaqaysanaya si ay dhacdooyinka noocaas uga badbaadaan waa tahay dadka laakiin u kuurgala siyaasadda iyo dagaalka ka socda dalka suuriya waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in ay arrintani tahay majara habaabis ama mid loogu talagalay in diiradda looga jeediyo ururka alqaacida balse ay xiriir gaara leeyihiin arrintaasi maxaa ka jira arrinkaasi waa jiraa xiriirka waa jiraa oo hoose laakiin magacii guud ay wada huwanaayeen iyo waxay wadaageen iyo dhaqaalihii iyo kharashkii iyo waxa weeye hogaansiga waxa uhogaansanayeen ayay meesha ka saarayaan marka waxa weeye inay raad gadanayaanna meesha way iska muuqataa laakiin dhab ahaantii waxa weeye baresharka iyo cadaadiska soo fuulay ayay xamili kari waayeen marka inay caqli kale keenaan ayay door bideen xilligan lagu jiro iyo dhibka taagan sidaan ka warqabno ururka daacish waxaa isaga laftiisu uu hore uga baxay ururka alqaacida oo uu ka goostay marka maxay arrintani soo kordhinaysaa haddii jabhatu nusra iyaduna ka goosato alqaacida waxay soo kordhinaysaa horta waa mada koowaad in lala hadli karo oo dawladaha fara badan oo xiriir la leh jabhadaha suuriya ka dagaalamaa inay wada hadal la furi karaan inaan booskii alqaacida caalamka ay ka joogtay ururkaana ka joogi mayo meel ka sugaysa ayuu joogaa oo marka way ka salaanaysaa xataa in xiriir lala samayn karo in dawlaha qaybtu xataa ay hubayn karaan oo bashaar asad kasoo horjeeda oo hadhow aan la oran kara alqaacida hubaysa marka waxyaalahaas o dhan bay fududaynaysa iyadana janis iyo hanti iyo dhaqaale iyo waxyaalo badan bay ku heli karaan marka waxaa la odhan kara marka waxyaalahaas o dhan baa soo korri kara dowladaha waaweyn ee iyagu qaybta ka ah isbahaysiga la dagaalanka daacish iyo dowladda ruushka oo iyaduna dhinac kale ka taageerta dowladda bashaar al asad maxaa jawaab oo ay ka bixiyeen arrintaas dowladaha adduunka inta badan sida maraykanka iyo dawladda ruushka la yidhaahdo weli waxay taagan yahay annaga ururkaasi argixisu noo yahay booskii horey noogu joogeen bay noo joogtaa marka de hadday waxaas una ka baxayaan oo urur caadi oo siyaasi aho sida mucaaradka suuriya ka dagaalamo oo kale caadi ay iska dhigayaan innagu waxaanu diyaar unahay in lala tacaamulo oo markaa ay ay la dagaalamaan ururka daacish la yidhaahdo haddii kale meesha yada bay noo joogaan ayay leeyihiin dawladaha sida gaar ahaan ruushka iyo cidda la socotaba kaasina waxa uu ahaa axmed xanafi oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha ururada islaamiga kuna sugan magaalada kaahira waxa uu u warramayey xuseen barre aadan
subax wanagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa xalay magaalada blacksburg ee gobolka virginia ee dalka maraykanka lagu soo gabagabeeyey qeyb ka mid a shirweynaha hormuudka dhallinyarada afrika ee loo soo gaabiyo yaali xaflad weyn oo haddaba si rasmi ah loogu soo xidri doono shirkan ayaa lagu wadaa in maalinta axadda ee soo aadan ay ka dhacdo aqalka cad ee maraykanka madaxweyne obama ayaa sidoo kale la filayaa inuu dhallinyaradan ka socota qaaradda afrika u jeediyo khudbad dhiirigelin ah xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa xalay lagu qabtay jaamacadda virginia tech ee gobolkan virginia haddaba wariyaha v o eda nuur xasan bukhaari oo shirkaasi noo jooga ayaa waxaa goo dhoweyd khadka telefoonka kula hadlay jaamac buulle jaamac jaamac farasleh oo marka hore weydiiyey inuu inoo sharaxo waxa uu yahay shirka yaali jaamac waa mahadsan tahay yaale waxaa loo soo gaabiyaa young african leaders initiative ee shirka hogaanka dhalinyarada africa waa barnaamij hindiisadiisu lahaa madaxweynaha mareykanka barack obama waxaa marka ugu horeysay la bilaabay labada kun afar iyo tobankii hadafkiisana waa sare uqaadida dhiirigelinta aqoonta iyo wacyigelinta dhalinyarada hormuudka u ah maaragtay qaaradda africa gaar ahaan waxaa lagu beegsadaa dalalka kasoo maaragtay ka hooseeya kuwa saxaraha africa haddaba hab noocee ayaa dhallinyaradan loo soo xushaa jaamac oo dhalinyaradan horta waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo kun ruux da-doodana waxay udhexeysaa shan iyo labaatan iyo shan iyo soddon habka lagu soo xushana waxa soo xula safaaradaha iyo qunsuliyadaha dowladda mareykanka ee dalalka africa gaar ahaan dhalinyarada la rabay in ay yimaadaan mareykanka oo ay shirka ka qayb galaan waxaa si gaar ah looga eegtaa kuwa ugu sarreeya dhanka ka qaybgalka arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada hormuudka u ah maaragtay ururada uga caansan dalalka qaaradda africa waxaana si gaar ah loogu eegaa bal waxa ay ka qabteen iyo hal abuurka ay kusoo kordhiyeen dalka ay maaragtay ku nool yihiin gaar ahaan dhanka wanaagsan ee positiveka loo yaqaano muddada uu shirkan soconayo iyo barnaamijyada in ay ka wada dhacayaan hal gooba ama meelo kala duwan ay joogaan ka qaybgalayaasha maadaama aad tiri waa kun qof kunka qofood marka ay yimaadaan dalka mareykanka ah waxaa loo kala qaybiyaa gobolada dalka mareykanka uu ka kooban yahay laakiin waxaa xoogga lagu saaraa ama la geeyaa jaamacadaha uga caansan dalka halkaas oo maaragtay loogu kala qaybiya ilaa iyo min shan iyo labaatan qofood marka jaamaco muddada ay halkaasi joogaanna waxa ay ka qayb galaan shirar iyo aqoon isweydaarsiyo ay maaragtay loo wadaajiyo oo ay u qaybiyaan guddi loo xilsaaro oo ay u xilsaartay maaragtay hay-adda sida gaarka ah barnaamijkan loogu xilsaaray oo ugu xilsaaray xafiiska maaragtay madaxweyne obama ugu dambeyntii nuur waxaad wax nooga sheegtaa bal in ay dhalinyaro soomaaliyeed ku jireen iyo haddii ay ku jireen meelaha ay kasoo kicitameen dhalinyaradan ka qaybgalayso shirkan yaali
dhalinyaro soomaali ah waa ay ku jireen laakiin gobolka virginia gaar ahaan magaalooyinka wilmsburg iyo magaalada kale blacksburg oo aan shalay iyo maantaba joognay waxaa ka qaybgalayay ama loogu qabtay ilaa iyo dhalinyaro gaaraysa boqol waxaa ku jiray laba dhalinyaro oo ka kala socday dalalka kenya iyo jabuuti hase yeeshee ah dad soomaali ah laakiin soomaali dadka ka yimid ama dhalinyarada ka timid dalka soomaaliya ma aysan joogin gobolkan virginia waxaa kale waxa ay joogeen gobollo kale marka sanadka hore markaan tusaale usoo qaadano dhalinyaro badan ayaa nasiibkooda maaragtay ama nasiibka u helay in ay noqdaan kuwa barnaamijkan uga qayb gala gobolka virginia ama maaragtay gobolada u dhowdhow magaalada caasimada u ah mareykanka ee washington sida maryland iyo virginia
nuur xasan bukhaari oo u waramayey jaamac buule jaamac jaamac faraslanka kala socotan dhegeystayaal walanta af soomaaliga ee v o a
sidii aad idaacadaheenna toddobaadkii qaar ka mid ah aad ku maqlayseen raalli ahaada dhegeystayaal ururka jamcad nasri waa tahay dhegeystayaal ayaan idinkugu celiyay qaybtaasi musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa u muuqday inuu hoos u dhigay ammaantii uu u jeedinayay madaxweynaha ruushia valadimir putin oo lagu tilmaamo madaxweyne mayal adag arrintan ayaa trump uu keentay in dhaleecayn kala duwan kadib markii uu ugu baaqay ruushka inay baaraan emailadii hillary clinton trump ayaa warbaahinta u sheegay inuusan aqoon u lahayn putin waxa uu beeniyey inuu weligiis ku tilmaamay hogaamiye weyn oo ka fiican madaxweyne obama wariyaha v o eda saltic hoog ayaa warbixintan ku eegeysa aragtida ay dadweynaha ruushku ka qabaan musharaxa madaxweynenimo ee maraykanka donald trump donald trump ayaa bilowgii hore ee ololihiisa doorashada waxa uu ku sheegay in haddii la soo doorto ay isfahmi doonaan madaxweynaha ruushka valadimir putin markay dadku iga helaan aniguna waan ka helaa waa taqaanaan putin waxay rabaan inaan iska fogeeyo putin putin waxa uu yidhi trump waa nin maskax badan waxa uu noqon doonaa hogaamiyaha cusub laakiin madaxweynaha ruushiya valadimir putin ayaa si taxadar leh arrintan uga jawaabay Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий.
Trump is flamboyant. I do not give any other assessment of him. But what I specifically pay attention Никаких to, других and what I характеристик я ему не specifically давал.
trump waa qof in uu muuqdo jecel qiimayn ka leh oo intaasi dheer oo aan ku sameeyey ma jirto laakiin waxaan si gaar ah isha ugu hayaa una soo dhoweynayaa islamarkaana aanan wax khalada u arkin in uu sheegay trump in uu si buuxda u soo celinayo xidhiirka ruushka iyo maraykanka waana soo dhoweynayaa taasi dadka shacabka ah ee ku nool dalka ruushka ayaa iyagu si furfuran uga hadlay dareenkooda ku aadan murashaxa xisbiga jamhuuriga ee maraykanka donald trump sida ay tilmaamayso galina oo ah gabadh injineerada oo ka mid a dadka ku nool dalkaasi ruushka Я не считаю его позитивным человеком.
I don't consider Э, him Я a считаю, positive что person.
все-таки I think президент that a president должен must be быть modest.
скромен.
uma arko qof wanaagsan waxay ila tahay madaxweynuhu waa inuu noqdaa qof deggan oo isxakamayn kara sida madaxweynaheena putin oo kale sidoo kale dadka ku nool dalkaasi ruushka ayaa u arka in trump aan wax badan ka bedeli karin xiriirka ruushka iyo maraykanka u dhexeeya
I think it will have an impact on our relations with the United States.
waxaan u malayaa in haddii ay dhacdo oo uu talada qabto inay arrintaasi saameyn ku yeelan doonto xidhiidhkeenna maraykanka laakiin taasi ma aha saameyn weyn oo muhiim ah waxaase arrin muhiim ah oo meesha ku jirta in la eego qorshaha uu murashaxu wato laakiin madaxweyne laguma dooran karo rabitaankiisa oo keliya mikhail zaygar oo ah suxufi u dhashay dalkaasi ruushiya waxa uu tilmaamayaa inaanu trump ahayn dadka uu ka helo madaxweyne putin Putin probably hopes that it would be possible to just um, to divide the world into different spheres putin of waxa uu jeclaan influence.
lahaa in dunida loo kala qaybiyo qaybo kala duwan oo saamayn leh laakiin ilama aha in trump uu yahay qof noocaasi ah xisbiga dimuqraadiga ah iyo ololaha hillary clinton ayaa ku eedeeyey toddobaadkan ruushku in ay u dhaceen oo ay faafiyeen iimeylada hogaanka xisbiga dimuqraadiga ah waxaana sidoo kale wakaaladaha wararku ay faaqiidaad ku sameynayeen xidhiidhka ganacsi ee uu trump la leeyahay ruushka laakiin khamiistii ayuu donald trump waxa uu sheegay in uu si jejeesa u yidhi waa in ruushku uu u eegaa iimeylada hillary clinton waxaana uu donald trump dib uga noqday ammaantii uu huwiyey madaxweyne putin warbixintii wariyaha v o eda saltic hoog ay ku eegeysay aragtida dadweynaha ruushka ee musharaxnimada donald trump xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobay
sidaad dhegeystayaal idaacaddeenii toddobaadkan qaar idaacadaheennii toddobaadkan qaar ka mida aad ku maqlayseen waxaa magaalada muqdisho kusoo gabagooboobay kulan cilmiyeed heel sare ah oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda ummadda soomaaliyeed kulan cilmiyeedkaasi iyo haddaba faa'iidooyinkiisaba waxaa warbixintan ka diyaariyey waryaheena jaamac farasle
jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo aan weli laba guujirsaniintan iyo markii dib loo furay ayaa waxa ay magaalada muqdisho ku soo bandhigtay doorka ay waxbarashada sare ku leedahay horumarka wadamada dagaalada sokeeye ka soo kabanayo kulan cidmeedkan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano badan oo ka kala yimid dunida dacaladeeda kuwaas oo isugu jira soomaali iyo ajanabi dirkaba aqoon-yahanadan ayaa waxa ay ku soo bandhigeen waraaqa cilmiyeed ay ku faaqidayeen qodobka shirka looga hadlayay ee doorka ay waxbarashada sare ku leedahay horumarka wadamada dagaalada ahliga ka soo kabanayo haddaba kulan cilmiyeedkani oo aqoon-yahanadii ka qayb galay qaar ka mid ah ay ku tilmaameen kulan cilmiyeed noociisa kii ugu horreeyey oo dunida lagu qabto wasiirka waxbarashada mudane cabdiqaadir cabdi xaashi oo ka hadlaya aragtida wasaaradda ee kulan cilmiyeedkan waxa uu yidhi waa laba dhinaca wey aragtay wasaaraddii mid waxaa weeye em, kulan cilmiyeedku wuxuu soo bandhigayaa ka tarjumayaa em, in jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay tahay xarun cilmi baaris oo maantay em, dad badan oo ka yimid adduunka jaamacado maaragtay eh, meelo badan oo kala duwan kaga yaala oo mabaaxisiin ah maaragtay baaxisiin ah oo sameeya research cilmiga hoosare inay u yimaadeen em, jaamacadda ummadda soomaaliyeed inay shirkan ay ee, kulan cilmiyeedkan ay ku baaqday inay abstract soo direen oo ah hordhaca wixii ay cadinayeen paperskoodii soo direen muxaadarooyinkii jeediyeen marka horta ujeedada weyn oo koowaad oon ka leenahay waxay ahayd in jamacadda ummadda soomaaliyeed ay soo kacday oo ay maaragtay maantay ku guuleysatay in researchers dowli ah ama international ah inay yimaadeen oo dalka gudihiisa ay muxaadarooyinka ka jeediyeen jamacadda ta labaad oo wasaaradda ku aadan waxaa weeye waa tan siyaasadda oo ah in soomaaliya maanta ay kasoo kabatay runtii dagaalkii iyo ahliga ah iyo cunfigii iyo dhibaatadii oo maantay soomaaliya ay maaragtay leedahay istiqraar siyaasi ama maxaan ku idhaahdaa stability ama deganaansho siyaasadeed oo macno leh barasare cabdiqaadir cali cigal waa madaxa mashaariicda horumarinta caafimaadka ee jaamacadda val university and technology ee south africa isaga oo ka hadlaya ulajeedada ka dambeysay kulan noocaanana waxa uu yidhi laba ujeedaba waa laga leeyahay ujeeddada hore waxay tahay in dalalka burburay si cilmiyeysan loo dhiso oo dhaqaalaha yaroo la haysto meelaha ugu muhiimsan lagu dhiso taas waa laga lahaa midda labaadna ujeeddada laga lahaa waxay ahayd dhalinyarada inay helaan caafimaad oo ayna ku mashquulin waxyaalo kale oo markaas ay shaqo helaan barasare maxamed axmed jimcaale oo ah rektarka jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaan weydiiyey siddeed iyo labaatanka warqadood ama khudbadihii cilmiga lagu soo gudbiyey inay wax cusub soo kordhiyeen ama ay wax horey loo ogaa ay ballaarin ku sameeyeen sideedaba warqad kasta oo cilmi ah oo la qoro wixii horey u jiray ayay wax ku kordhisaa marka sida ugu habboon oo dee dalkani labaatan iyo shan sano ayuu dhulka yiibay kabacdina waxbarasho aan aan aan xadidnayn oo aan nidaamsanayn ayaa ka jirtay amba tacliinta mataqaana hoose dhexasare ha ahaato amba tacliinta jaamacadaha iyo macaahidaba ha ahaatee marka waxaa xoogga la saarayay dadka mutacalimiinta meesha isugu yimiday in bal sidii waxbarashada soomaaliya ay qayb weyn uga qaadan laheeday marka le marka qayb uga qaadan laheeday dibudhiska dalka waxyaalaha aada loo hoosa looga xariiqay ayaa wax kamid aheeday tayeynta tacliinta sare tacliinta ayaa hoosa laga xariiqay oo aada aada loogu wax looga soo jeediyey sidoo kale jaamaco waxaa aada looga hadlay kuliyadaha la furaayo inay inay yihiin kuliyado la jaan qaadi kara baahida dalka aba ka jawaabaya baahida dalka si dadka kasoo baxaaw ay noqdaan dad ayaguna naftooda waxtara oo shahaadooyinka ay haystaan suuqa macno ay ka leeyihiin isla markaana dee qofka dalaltiisa waxtaro dalkiina waxbay kusoo kordhinayaan hadda uu qaybta wax soo saarka uu yahay iyo iyo qaybta siyaasadda iyo iyo qaybta mataqaanaa injineerida technolojiyada science haduu yahay intaba qofka waxba kusoo korinaya marka taasna waxyaalaha aada aada xooga loo saara ayaa kamid lasoo bandhigay waxaa kaloo aada loo soo bandhigay waxbarashadan theoryga keliya ku dhisan in lagu dhafo gacan ka shaqayn ama practic wax la yidhaahdo in lagu dhafo ayaa aada aada ayadana saas oo kaleeto loo soo bandhigay oo looga hadlay sidoo kale waxaa aada looga hadlay yaa noo noqon kara mataal oo wax la qabsan karnaa wadamadayaa hadda noo ah oo muxuu ahaay aan ku daya karnaa oo tallaabooyinka ay qaadayeen iyo siday u qaadayeen aan uga daya karnaa intaasoo dhan ayaa muxuu ahaa lasoo bandhigaya ee jaamac maadaama uu ka mid ahaa macallimiintii sare ee warqadaha ka soo jeediyey kulan cilmiyeedkan ayaan barasare cabdiqaadir cali cigaal weydiiyey bal inuu noo sharaxo warqaddii uu soo jeediyey wixii ay ku saabsanayd aniga waxaan soo bandhigay dowrka jaamacadaha teknolojiyada ah ay ka qaadan karaan dib u dhiska waddanka mar kale ha inoo faahfaahiyo doorka waxbarashada farsamada gacanta barasare cabdiqaadir cali cigaal annaga wa waan bilownay waa howl cusub dadkana waxaan rabnaa inay xoogga saaraan wixii tabartooda ah tusaale ahaan wadooyinka waa burbursan yihiin guryaha qaarkood waa qurux badan yihiin laakiin si fiican uma dhisnootaan blowning lama samayn korontooyinka meelaha qaarkood xarkihii ayaa wadooyinka daadsan marka in la helo aqoon-yahano cusub oo xirfad u leh qada ayada ah
barasare maxamed axmed jimcaale oo ah rektarka jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaan weydiiyey siddeed iyo labaatanka warqadood ama khudbadihii cilmiga lagu soo gudbiyey inay wax cusub soo kordhiyeen ama ay wax horey loo ogaa ay ballaarin ku sameeyeen sideedaba warqad kasta oo cilmi ah oo la qoro kii horey u jiray ayay wax ku kordhisaa marka sida ugu habboon oo dee dalkani labaatan iyo shan sano ayuu dhulka yiibay kabacdina waxbarasho aan aan aan xadidnayn oo aan nadaamsanayn ayaa ka jirtay marka waxaa xoogga la saarayay dadka mutacalimiinta meesha isugu yimiday in waxbarashada soomaaliya qayb weyn uga qaadan laheeday rektarka jaamacaddana barasare maxamed axmed jimcaale waxa uu inoo xaqiijiyey in kulan cilmiyeedkani uu noqon doono sannadle haddii eebaha awoodda le uu idmo aad buu mahadsan yahay jaamac farasle oo warbixintaasi isuu keen soo dubareeday halkaad kala socoteen dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
waa tahay dhegaystayaal haatanna aanu jalleecna kaalintii fanka naf yahay iyo madaalaha hobollada waaberi cumar cabdille shooley waa tahay dhegaystayaal waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna idaacaddii aroornimo tan iyo kulantideenna dambena waa aniga oo jaamac farasle iyo xuseen barre aadan oo idinkaga tegayna codka macaan iyo heesta nafyahay ee madaalaha hobollada waaberi cumar cabdilla shooli kulanti wacan oo dambe
warma kaga celiya wadka kama hayn karo